habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha agosto waa kow iyo soddon sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dt com idaacadda fiidnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka soomaaliya howlgallo milatarina ay ku sameeyaan qorsho kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga u isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad lamaaad u isticmaashaa dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed waxaa la filaaya waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalin kasta hantidoodii guryahoodii la qarxinaayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan weerar ay al-shabaab xalay ku qaaday degmada afgooye alxamdulilah kulley siday raba maysan noqonin dhabarkaana laga jibiyey koontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa loo looga reebay ii sheeg dhaawacyo iyo ii sheeg meydkooda maashay ilaa wax dhaasaas nagama soo gaarin kolley laba qofaa ku dhimantay midna dhaawac waaye waxaa kaloon idiin haynaa u k oo lacag ka badan sagaashan iyo laba milyuun oo giniga ingiriiska ah ku bixinaysa ammaanka iyo horumarinta soomaaliya barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay in ay ku qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli ay dagaalla ka socdaan dalka yemen ciidamada ayaa war ay soo saareen ku sheegay in markabka dagaalka ee u s s jason dunham uu qabtay doonsidee hub taasoo maraykanku biyaha caalamiga ee gacanka cadan ay ku qabteen arrintan ayaa waxay dhacday talaadadii lasoo dhaafay muuqaal ay baahiyeen milatariga maraykanka oo markaasi la sii daayay jimcaha maanta ah ayaa muujinaya doontaasi yar ee hubka siday ciidamada ayaa sheegay in doonida laga helay in ka badan kun qoryaha ak ka loo yaqaano waxay sidoo kale ciidamadu sheegeen in aan la shaacin halka uu hubkaasi ku socday
madaxweynaha maraykanka donald trump oo ololaha doorashada xilliga dhexe ee aqalka maraykanka ka caawinayo xubnaha republikanka ayaa gobolka indiana mar uu dad la hadlayay waxa uu mar kala beegsaday wasaaradda cadaaladda madaxweyne donald trump oo dadweynaha la hadlaya ayaa yidhi wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda f b i-da waa inay shaqadooda qabsadaan si wanaagsanna u qabsadaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku daray in dadkuna ay aad u xanaaqsan yihiin waxaa dhacayana ay sharaf darro tahay donald trump ayaa dadweynihii uu la hadlayay la wadaagay inuu jecel yahay inuu arrintan bannaanka ka joogo balse haddii ay taasi weydo inay uu gacanta la geli doono haddii loo baahdana uu xaruntaasi tegi doono
mudaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada uganda jimcaha maanta ah kadib markii ay booliisku xireen nin mucaarada oo dalkaasi aad looga yaqaan iskuna dayayay inuu dalka ka dhoofo sababo caafimaad dartood robert kayugulayo oo ahaa heesaa kadibna noqda xildhibaan ayaa dalkaasi looga yaqaanay poppy wine waxaana laga soo xiray garoonka diyaaradaha ee kampala habeenkii khamiista qarinkiisa ayaa u sheegay v o e da in kayagulanye loo qaaday cisbitaal ay dowladdu leedahay si buu yiri ay dowladdu u hubiso inuu xanuunsan yahay iyo in kale qareenkiisa ayaa sheegay in markaasi ninkaasi aysan xaaladiisa caafimaad wanaagsanayn islamarkaana lagula teliyey inuu maraykanka u aado arrimo caafimaad kayagulanye waxa uu ka mid ahaa shan xildhibaan oo la xiray horraantii bishan iyadoo lala xiriirinayo banaanbaxyo ay dadku dhagxaan ku tuureen gaari uu saarnaa madaxweynaha dalkaasi yubera museveni kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadkan dambe u diri doonta kuuriyada waqooyi ergey gaar ah si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan wakhtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayo inuu dhex maro labada hogaamiye ee dalalkaasi afhayeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa jimcihii maanta ahaa sheegay in wakiil gaara oo aysan dowladda magaciisa shaacin uu arbacada u socdaali doono magaalada pyongyang ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa inay isla falanqeeyaan wakhtiga uu dhici doono kulanka labada hogaamiye ee looga hadlayo xiriirka waqooyiga iyo koonfurta iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka kuuriya madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jin in ayaa dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim yong in ayaa bisha abriil ee sanadkii aanu soo dhaafnay aan idhaahda dhegaystayaal ee sanadkan waxa ay kulan ku yeesheen magaalada bemonjom kulankaas oo ahaa mid muhiim ah dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne muun booqan doonaa magaalada pyongyang oo uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hogaamiye
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa soo gabagabaysay booqasho saddex maalmood oo ay ku tagtay saddex wadan oo ku tirsan qaaradda africa iyadoo booqashadiisina ay ugu dambeysay ay ahayd tii ay kusoo martay dalka kenya safarka teresa may ayaa ujeedadiisu ahayd in la hagaajiyo xiriirka dhaqaale ee britain iyo qaaradda africa ka hor inta aan u k aanay ka bixin midooda yurub sanadka dambe dhinaca kalena booqashada may waxay kusoo beegantay iyadoo britain arrimaha soomaaliya ay ku bixinayso malaayiin dollar si markaasi wax looga qabto maxamed colaad xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya ra-iisul wasaare may oo noqotay hogaamiyihii ugu horreeyey ee u k oo booqda kenya muddo soddon sannadooda ayaa qaaradda la tagtay maalgelin ay britain ku samaynayso dhaqaalaha iyo ammaanka gobolka bariga afrika si britain ay ku kubciso cilaaqaadkeeda afrika ka hor inta aysan si rasmiya uga darmalaaban midooda yurub bisha maaj ee soo socota ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey oo britana oo booqda kenya waxay ahayd margaret tager waxayna booqashada may ahayd tii ugu horreysay muddo shan sannadooda oo ra-iisul wasaare ka socda britain uu booqdo qaaradda afrika intii ay joogtay kenya ayay ra-iisul wasaare may booqatay ciidamada britain ee magaalada nairobi ku sugan kuwa oo gacan iyo tababarba ku siiya ciidamada waddamada kala duwan ka socda oo qaybta ka ah howlgalka amisom ee soomaaliya dowladda britain ayaa war ay soo saartay shalay oo lagu soo beegay booqashada ra-iisul wasaare may ee geeska afrika waxay ku sheegtay in ilaa iyo toddoba milyuun oo giniga ingiriisiga ah ay britain ku bixinayso howlgalka amisom waxay sheegtay in lixda milyuun oo kale oo gargaara ay ku caawinayso soomaaliya si ay uga soo kabato dhaawicii ka soo gaaray abaartii ku dhufatay sidoo kale u k waxay sheegtay in shan iyo labaatan milyuun oo gini oo kale ay ku taageerayso dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa halis ku ah meelo ka baxsan soomaaliya gaar ahaan dalka kenya oo ay qaraxyo iyo weeraro gaadma ah ka geystaan ra-iisul wasaare may ayaa intii ay joogtay kenya waxay hoosta ka xariiqday baahida loo qabo helista ciidamo soomaaliyeed oo xoogan oo ammaanka kala wareega ciidamada amisom marka ay dalka ka baxaan waxay sheegtay in britain ay doonayso intaasi ay si wanaagsan u dhacdo oo laga dhabeeyo iyadoo intaasi ku dartay in u k ay hormuud ka tahay dadaalo lagu xaqiijinayo in howlgalka amisom ee ka caawiya dowladda soomaaliya la dagaalanka ururka al-shabaab uu helo taageerada maaliyadeed ee uu u baahan yahay britain waxay soomaaliya geysay horaantii labada kun lix iyo tobankii ciidamo gaara oo gaariya shan iyo siddeetan askari si ay u tababaraan ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ka howlgala iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya shalayna waxay magaalada baydhabo tababar dhinaca ammaanka ugu soo gabagabeeyeen ilaa iyo shan boqol oo askari oo soomaali ah ciidamada britain ayaa bilaabay tababarada ay siinayaan ciidamada soomaaliya bishii januari sanadkii labada kun toddobiyo tobankii iyagoo xoogga saaray habka gaarsiinta tashiilaadka caafimaad ee furimaha dagaalka iyo tababarada la xidhiira ilaalinta xuquuqda aadanaha sanadkii lasoo dhaafay u k waxay dadaalada caalamiga ah ee nabad ku soo dabaalidda soomaaliya ku bixisay lacag gaaraysa saddex boqol iyo shan iyo siddeetan milyuun oo geniga ingiriisiga ah waxay martigelisay shirkii soomaaliya ee labada kun toddobiyo tobankii ee lagu heshiiyey isbahwadaagsiga beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ee dhinaca amniga iyo horumarinta hase yeeshee walaaca laga qabo u diyaarsanaanta ciidamada soomaaliya inay ammaanka la wareegaan ayaa weli ah mid sarraysa gole ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhowaan dib u dhigay dhimista tirada ciidamada amisom oo markii hore loo qabtay bisha oktoobar ee sanadkan iyadoo dib loogu dhigay bisha februari ee sanadka soo socda iyadoo wakhtiga ammaanka lagu wareejinayo ciidamada soomaaliya oo ay amisom kala wareegayaana loo qabtay bisha disembar ee sanadka labada kun kow iyo labaatanka maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
inta la og yahay toddoba qof ayaa ku dhintay sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xalay degmada abgooye ee gobolka shabeellada hoose ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saraakiisha dowladda ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen laba askari mid kalena uu ka dhaawacmay waxayna sheegteen in khasaaraha xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay gaarsiiyeen maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka soo qaaday maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay taliyaha saldhigga afgooye cabdiqaadir cismaan mursal
neo dagaalka horta xalay magaalada meel ka baxsan oo gar kontarolooyinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen alxamdulilah kulley siday raba maysa noqonin dhabarkaana laga jibiyey dad badan oo iisheeg tuulooyinka ku nool oo meeshay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhimasho badan ay meesha ay kala kulmeen kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa loo looga reebay iisheeg dhaawacyo iyo iishegmeydkooda oo meeshay ka jiideen waa gartay marka tirada guud ahaan dhimashada ku dhimata dagaalka waa imisa wallahi annaga hadda kuleeyahy alxamdulilah wax dhaasaas nagama soo gaarin kulley laba qofaa ku dhimantay midna dhaawac waaye intii kale waa ciidanka difaac oo ku jirayba waa iyaga dhawarjibin gadaala loogu yimid dharbaaxyo xun oo kulolay la kulmeen xalay ma dhian marka tirada iyaga aad ka disheenna imisay noqonaysaa oo marka lagu daro labada idin dhaawacyo tiro badan waa lama soo koobi karo waa wax yaraa ka haray base lii sheegayo tuulooyinka hadda meelahaas hadda tuulooyinka sida sagaalaad iyo gaalwuri iyo lukahaas sabiid iyo meel walba hadda meedkooda iyo dhaawacooda ayaala waa gartay taliya dagaalkan afgooye iyo shabaabkan soo weeraraya wuu soo noqnoqday madaxdii gobolkaad tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay shabaab inay markas soo gasho wallahi nin shabaab horta ma soo gashaba shabaab sideedaba dadkan idaacadaha way iska buunbuuniyaan wax iisheeg shabaab gudaha magaalada maba soo galaanba daafaha waaye marka markay isku soo dayaanna sida hadda xalay loo fashiliyaa loo fashilaa mar walba marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraa markaa wax u suurtagelinaya lama arko shabaab waxa weeye dad oo soomaaliya waaye oo iisheeg ummadda ku dhex milmay marka meelahaas oo iisheeg ciidamada joogo maahane meelaha shacabka deganyay kasoo wareegayaan koonaha beledka wax kasoo turtuuraan isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada deganna markay ka war helaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuranaa lagu celiyaa oo maba soo dhaafaanba awood hadda buuran oo la buunbuuniyana mana hayaan ma mana iisheeg ku socdaanba laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada afgooye ku nool oo wax qalqal a la yihahdo wax qalqal a la yihahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii shacabkeedii irsocodkeedii gawaaridii wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan wax qalqal marna loo qabanaya ummadda shacabka qalqal lagu gelinaya ma jiraan anaa ku cadayna anagaanu ku sugan meesha laakiin dadku waxay leeyihiin rasaastaa dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo maya maya maya ma jiraan ma jiraan ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko waa isla markii aba la afjarayba maxaa rasaas dhacaya magaalada ganacsigii socodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba ma jiraan warkaas waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa amisomna ay ku jiraan haddana dagaaladana soo noqonaya dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la og yahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada afgooye ay weli al-shabaab joogaan lagu suga difaacyo ku yaalla afgooye oo sida ay ugu suuro gashin ay soo weeraraan mar kasta waxba kama jiraan ciidanka loogu talagalay way ku sugan yihiin hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan wax dhibaataa kama jiraan wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinayo oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka shabaabka hataa iska wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iisheeg shacabka afgooya iskaga dhigaayo marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoogaan idaacadaha iyo sa iyo saxaafadaha dhammaan waxaan u sheegayaa inay cid ay wareysanayaan iyo cidda kale inay kala ogaadaan aysan ku dedegin shaksiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay wixii kale iyagoon kala ogeyn dagaalkii xalay kadib hadda waa sidii xaaladda magaalada afgooye xilligan aan hadlayno aad iyo aaday u degan tahay wax dhib ma jiraan aad iyo aad bay u degan tahay sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaataa kama jiraan alxamdulilah kaasina waxa uu ahaa taliyaha saldhigga afgooye cabdiqaadir cismaan mursal waxa uu u warramayey maxamed colaal xasan
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo haaruun macruuf xasan
dhowaan waxaa isbeddelo lagu sameeyey madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaallada dibudhiska ciidanka hase yeeshee su'aasha la ysweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgallo culus oo milatari iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada amisom waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cabdi maxamed dile madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho gaashaanla sare cabdulaahi cali macow iyo sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab hase yeeshee ka soo goostay hadalkana waxaa ku horraynaya gaashaanla sare cabdi maxamed dile oo ka jawaabaya su'aal ahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgallo milatari ha way u diyaarsan yihiin because waxaa weeye ciidanku mar hadduu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisi haysto adowguna jiro ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaanadal oo kaleeto meelo aan ma anaga waan maqa waa degan yihiin amni sababtu airport waxaa ciidamada anaga inta badan ayagaa keligood degan oo keligood howlgala goob kasta marka ma aha in la yidhaahdo kuwan amnisom hadday jirin howlgal ma socona waa socdaa howlgalla amnisom la-aan ciidanka howlgal waan u diyaarsan yihiin waa gartay waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi caqabado fara badan baa haysta ciidanka inkastoo siduu korneelku hadda inoo sheegayo ciidanku ay diyaarsan yihiin keligoodna howlgal ay geli karaan haddana waxa xaqiiqa ah al-shabaab inay weeraro aada u culus oo kuwa milatari ah oo qaab milatari u habaysan ay ku soo qaado saldhigyadana ay kor marto iyadoo boqolaal ciidamada soomaalidu ay dhufays ku jiraan marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas haarun waa mahadsan tahay iyo waxaan salaamaya asxaabta kale ee kuta dooda runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan qirto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana mar walba way noo sheegi jireen inay soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican africa marka laga eego dhanka howlgalka geesinimada iyo maaragtay way ugu fiicnaan jireen soo ma wasiir adoo mahadsan adaa ku watay jireen haddana way ugu fiican yihiin runtii laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda gutaan caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taakuleynta ayaa ka mid ah hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta runtii caqabadahaas ilaa ay mudday jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka taakuleen ku fiican inaysan haysan gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan marka caqabadahaas mudday soo jireen ilaa ay haddana way jiraan laakiin caqabadahaas haddii loo dhamaystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan uu haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa musharaadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga haddii loo dhamaystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan al-shabaab cadowgana ka difaacaan qaranka soomaaliyeed runtii waayo cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaan jiray sheekh ibraahim nadaara oo inagula jira khadka hadda wuu ka soo baxay garabkaas maxaan ku yidhaha dowladda ayuu la joogaa maxay ugu suura gashay al-shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dulmaraan ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan may ka tiro badan yihiin horta waa mahadsan tahay dagaal waxaa la yidhaahdaa waa khiyaano maahan dagaalku awood maahan dagaalku maxaa la yidhaahdaa tiro badni qof waxaad arkaysaa aada iyo aada u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabar yar ama markaad fiiriso la muruq ahayn maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa khab iyo xeelad maahan awood iyo tiro badni marka in saldhigyo intaa la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkay ka mid tahay iyo qofba ay weliba taasoo weliba calaaqa xoog leh la leh istikbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo xogta laga hayo iyo dadka jooga kaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii mooralkooda siduu yahay gurmadka ugu dhow inta uu jiro iyo adig waxyaalo lamid ahoo ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan ha ugu takhasusaano ama siyoori ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaanba ha ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo oo oo hoos tarayo waay laakiin saad tiraahdo say ugu suura gashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watan hadda culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaacidiis iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa eh, lagu nool yahay buu buu u khuduucaya ay hoos tagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad eh, la qabsaday wejigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana radul ficli iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbul cisaabaadka ama dagaalka gorilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda ah Eh, ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo Eh, ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadka iyo moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan weeye waaye muddona loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galaana dareemaysaa waxaan aaminsannahay anigu maanta in shabaabka iyo dawladdu ay dawladdu hub badan tahay markii si loo fiirsho maxaa yeelay een, kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaanna waa soomaali waxa ugu weyn oo hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo beel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dawladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano Een, laakiin Waayo, waxa waxaan- farqibaa waayo.
jira oo u dhexeeya labada qolo waaye waxaan rabaa inaan siiyo corneel ah cabdi maxamed dile sharaxaada uu bixiyey ee sheekh ibraahim nadaara maxaad ka dhihi lahayd rumaanta waxa weye waa waa waa suu sheegay sheekh ibraahim daara oo waxa weye waxan waa waa jabad gorilaha oo ku dhufoo ka dhaqaaqa wey laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay ku dad ku xasidaan ay ku sugnaadaan oo ku xagsadaan ma qabaan tan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma ma mid fadhida ma aha oo waxay ahayday meesha ay markaa aadayaan intay is aruursadaan oo is aruurtii koo hiiraan laga keeno koo jubooyin laga keeno koo meed laga keeno koo bayl kale iyo wax saasa ayay meel u waxeeyaan kadib malaha kalsoonoo ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaa rajaynayaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhan ba inay soo dhamays ay soo dhamaato muddo dhow oo kooban oo sanadaha dhexdooda dowladduna waa u diyaar ciidamaduna waa u diyaar caloolada dila ciidamada ayaa ka calool adag calool waayo wa- ciidanku waa nin isagu ku xidhan allihiis ayuu kuma xidhnaa leh degan haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan ku raha nimanka ayaga ah, anigu magaca shabaabka in la yidhahdo lamaba aqoono oo shabaabka waa magac qurux badane waxa diinla dagaalanka ma isho- isma hor fadhin karaan bal ede nin xeelanaysanayo oo shacabkii dulligiibay ku dhex milan yihiin habeen meelba baryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin ma isku dhigmaan runaanti ciidankaas ka tabaroon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqo wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaara muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tab wey tab wey haddee tabka ninkii dawladiisiyo kumbuleeda haysta oo nooc walbaba ah iyo ninka isagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan ee maxaan ku lahaa guusha kule guul anisan ooma aqaana marka ayagu ay intay iska soo ordaan oo meel bababaxa badan kusia iska waxayaan guul ooma arka guushu waxaa waaye inaad meesha qabsato dabeed xagsato dawladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna waaye wax- waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalkayn ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen beri racajalada ay ku muujinayaan marka haddaan kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa beriire waa beled xaawo waa buulo guduud tiyaglow dhowr jeerba meere- weerareen agaarka goof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aad joogto ee koonfur galbeed marka meesha ay weeraraanna dhibaato badan iyo dil badan dibudhac weyn bay geystaan ma aha inay intay weeraraan ay ka baxaan keliya laakiin hub bay qabsadaan dad bay laayaan meesha weeraraan dibudhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay ka soo kabtaan dhowr jeerna way ku celceliyeen macnaa tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka soomaalida dhowr jeer bay adeegsadeen maxaa loogu diyaar garoobi waayey eh, wasiir cabdi xakiin maxamuud fiqi runtii horta diyaar garow ciidanka macnaha waa mar walba way ku jiraan oo waa ciidan heegan ah laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yidhaahdo haddii aan la engage garaynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geenin oo la weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo ah, deegaanada ay joogaan waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan dib ay isugu soo xoojiyaan isugu soo abaabulaan oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan oo maanta waxaan aaminsanahay al-shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxadda lahaa oo dhan ay kusoo ururtay meelo aada u kooban oo awoodoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufoo ka dhaqaa keliya oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas aan marna la joojin oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay intaas keliya weerarada ma aha waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado al-shabaab ay ay dawladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka waxbarashada oo ay geyso boliis oo sadir ka soo qaad magaalada marka waxaa la qabtay baan u malaynaa marka laba kun iyo kow iyo tobankii hadday ahayn waktigaasaa la qabtay laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer buffer zone oo kale oo marba inta laga qabsado laga haddana laga baxo oo laga qabsado waxa u degilaanaya waxa waaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa hay-adihii loo baahnaa oo ay dawladda hay-adihii dawliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin sida booliiska oo amniga sugadiisa qeyb weyn ka ah magaalada in horta dawladda ay tusto wax ay u qaban karto oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabaddiidka ah ay dawladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo iskuulaadkii ay dib u dayacdirto jidadkii ay hagaajiso oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan waa inay ka reystaan al-shabaab oo aanay u darsan runti waay aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waa faaqidaada toddobaadka waxaa hadda inagu soo biiray cornel cabdulaahi cali macow cornel cabdulaahi cali macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda soomaaliya hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo muqdisho ku yaala waa ku soo dhoweynaa mar kale mowduucu waxauu ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada al-shabaab ay ka hortagaan wiiqaan waddankana xasiliyaan gudaha joogta adiga daraasaadna waad ku samaysay maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo dib u dhis lagu sameeyo
horta waxa waaye waan salaamaya mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhegeystayaasha ugu horeynta horta waxa waaye insurgency dagaalyahano gudaha ka dagaalamayo markii aada la la dagaalamayso dawladda waa inay ka leedahay istaraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta in oo ciidankii la carbiyo tababarka la siinayo uu noqdo tababar soomaaliya waayo aqoon-yahano naguma yaro oo maaragtay saraakiil aada u fara badan oo oo akademig ah muxuu ahay waddanka jooga hadeertaan iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar soomaaliya inuu noqdo waayo dadka ajaanibta waxay barayaana yar environmentiga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environmenta soomaaliya laakiinse wiilka in la qaado riyaad markii lagu soo tababaro ama ama suudaan la geeyo waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxaa la barayo inuu magaalada dhexdeeda oo baractis uu ku sameeyo meesha uu ku samayn lahay shangaani iyo xamarweyne soo ammaankeeda u sugi lahay iyo iyo yaakshiid iyo hodan ama ama deegaanada kale oo soomaalida ah oo maaragtay iyo goboladaba marka waxaad leedahay tababarka adoo hawsha tababarka in laga dhigo mid soomaali leedahay iyo diyaarinta ciidanka saasad saasaad weligeed sidaasay weligeed sidaasay ahaan jirtay ciidanka ugu horreeya gumaysiga markuu dalka ka baxay ciidanka ugu horreeya oo la qoray wuxuu ahaa ciidan cali booba ee la yidhaahdo macalimiintana waxay ahayn mada waxay ahayn kulli soomaali ciidankii awoodda badnaay oo ilaa boqol iyo kontonka kun gaaray waxaa tababaray soomaali waxaa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen saraakiisha markay soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxaa loo abaabin jiray ama dhaqankii soomaaliyeed la bari jiray iyo discibliinka iyo xeerka ciqaamta ciidamada ciidamada qalab sido asoo sarkaaloo lix sano dibadda ku maqnaa ayuu lix bilood oo maaragtay dhibo ayuu geli jiray marka waxaa wanaagsan ciidanka in maaragtay Waay.
loo dowladda ay maaragtay ay- ay ay u dayso saraakiil ciidamada xooga dalka ha buuxo kuwo booliisa joogaan kuwo nabadsidada ay joogaan ciddana caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta laakiinse macalimiinta inay noqdaan macalimiin soomaaliya aad baad umahadsantahay sheekh ibraahim nadaaraan ku laabanaya Een, horta dadka ku jira dooda haddaan ku wada sheego oo cabdulaahi cali macog waa wasiirka hore gaashaandhiga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi taliyaha howlgallada qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed korneyl cabdi maxamed dile iyo sheekh ibraahim nadaara hore wuxuu uga tirsanaan jiray al-shabaab hadda wuu kasoo goostay sheekh ibraahim nadaara goordhoweyd waxaad ka hadashay een, xeesha ay adeegsadaan shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dowladda waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka ka hadasho maadaama shabaabna taqaano xeeshooda iyo waxay adeegsadaan wax ay samayn karaan ciidamada militariga soomaalida soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan waa mahadsan tahay su-aashaas horta waa su-aal aada iyo aada u muhiimsan hal arrinaan rabaa inaan taanan ka jawaabin inaan ku laabto ar- xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin maxaa yeelay dawlado waaweyn baa lagu dumiyaa Eh, weliba haddii ah, asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama wakti dheer uusan soconin laakiin haddii muqawimaadkiisi wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka eh, weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro la qabsado cadowgii dhibaato badan loo geysto wax laga qabsado ciidana laga laayo waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqda maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay Eh, arrinta koowaad waktiga dagaalku dheereeyaa waktiga dagaalku markuu dheeraadana eh, reerka ama qolada tun weyn ama ciidan ahaan ama eh, magac ahaan oo dawlad ah ama dhaqaale ahaan yuu dagaalka kulamaa waktigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonaya markii cilmiyan aan u hadlayo si guud oo aan hadda hoos usoo daadegin sababka labaad kaleeto uu dhib ku yeelanayo waxay tahay eh, mubaadaratu alqitaal waxa la yidhaahdo ama eh, hogaanka dagaalka yaa waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufoo ka dhaqaaqda samaynaysaa waa saddex arrimood goorta ay weerarka qaadayaan meesha ay weerarayaan iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah Eh, weerarka kugu soo wajahan meeshuu ka dhici doono iyo s- noocuu yahayna aadan fahamsanayn iyo goortuu dhici doono marka labadaas sababoodba ma dhib yaraan karo haddaan usoo daadego marka su-aashaada waxa ugu weyn qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeelada cadowga marka ay isticmaalayo inaad fahamsan tahay wey oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad lama aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsanaa marka waxa ugu weyn ee arrintaa looga hortagi karo waa maxaa la yidhaahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo eh, dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto la qabsato una diyaar garowdo sidaad u fashirin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada soomaalida ama dawladda ma u diyaarsan tahay wakti xaadirkan kolley eh, ninka hadda eh, taliyaha qeybta lixdanaad eh, iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii yaan filaya inay jawaabtu aad iyo aada ugu habboon tahay iyagu inay ka jawaabaan maaha waa howlgelinta qaybta wax Ku- ku jirta madaxa howlgelinta qaybta lix- lixdanaad korneel cabdi maxamed dile tafadal bal su-aasha ka jawaab qodob muhiima ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qaybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay Eh, waa horta waa dhisan yahay ciidanku qaybtiisa sudoonka horta waxa cid kasta oo dhisan oo jirta waxaa waa taa dawladana waa dawladana waa dawlad tabaryar waa dawladeena waxa weeyo weli haddii isku fillaan badan ay jirto dee ciidamada ajnabiga ay nooma joogaan kulimaa sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan waxay la la wa- way way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman bal ese markaan usoo noqdo midaan muqaabaraadku waa waa dhisan yahay sirdoonku waa wuu shaqaynayaa Eh, inta badan waxaa mu- fara badan oo wax jira ah waxyaabaha ee qofka bini aadamka eh, qof duunka ku jira iyo waktigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladihiisa waad garanaysaan faagtiisuu sheegay maxoo kaleeto inta la fashiliyaa ka badan inta la fashiliyo ayaa ka badan oo dee samtigna wa- waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaa diyaarna waa loo yahay in loo noqdaa muhiim taasna diyaar ba laakiin ciidanka doog waa dhisan yahay ciidanka muqaadaraadka waa dhisan yahay bal ee waxa weeye in la sameeyo oo dowladda waa ku kala jirtaa waxaan waxa weeye nimankan ma aha cadow meel kale ka yimid fikirka iyo moolihi meel kale ha ka socdo bal ee wax waa dad soomaali waaye dadka horta hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa weli waa sax oo laga la soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo traininkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidankana la wadaajiyo waa sax waayo laba askariyo mid iyo xaggaa mid xaggaa mid geedka bidixinu ka gala midna midi ka gala midna orod ku galo midna saas loo soo tababaray ma ma ma waa waxbaa ka dhimaya ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxaa waaye nimankan ma aha baysas meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xogta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la soconaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dawladdu waa la socotaa bale waxaa weeye is-aruursi wax layla ku sameeyaan waxaa dhiman oo dawladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidan ka jiro hal mar la wada hawlgeliyo o dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaabi hinaabi hinaabi inaa la yidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sidan sii jirto de nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulki waa miyigi dawladda dhulkooda ma wada degana kabacdi dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in la eg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqsan lasoo afjaro waaya qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin macow inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa boqolkiiba soddon oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beela leeyihiin ama beela sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidan ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan goboladii wada keenin inaan weli laysku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa waa istaraatiijiyada amniga qaranka istaraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada ka soo baxayo buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaaye taliyaha markay ka timaado taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qaybiyo kadibna muxuu ahay batalyanada loo qaybiyo sidaasi maaragtay ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waaya ciidan waxaa la yidhaha ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel dadka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii ou noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo frontiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoydo uusan lahayn marka taasi waxa ay keenta waa waxa ay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay banaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan aan aan dawladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay oo waayeelka usii socdo inna la yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarma waayeelkiina caqligii iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii u haayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbino inay maaragtay dalka iyo dadka iyo dawladdiisa ay difaacaan kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka waa inuu nasto ciidanka mar kasta inuu maaragtay uu fronti taagnaado dhibaatay keenaysaa waxaa ka imaanaya discibliin xuma ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay in oo awoodda koowaad la saaro mudnaanta koowaad ay noqoto awlawayaadka ay noqoto oo raashinkiisa oo helo oo oo daawadiisa oo helo oo maaragtay chain of commandaha iyo ismaqalka iyo wadalahaanshaha shaqo iyo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aada maaragtay concret oo maaragtay adag oo oo xidhido adag le inay inay ahaato waay waayo aad baad u mahadsan tahay su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi waxa weeyaan labadii sano ee ugu dambeeyey wax ka yar laba sano ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo maray saddex taliya kii saddexaad baa maalin dhaweyd la magacaabay wasiirada gaashaandhigga kii saddexaad baa beri dhexdaasa la magacaabay laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka waa mahadsantahay haaruun waa su-aal aada u fiican runtii dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geedi socodka dowladnimada iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay sixid iyo eegis ama dib u habeen la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha marka dhinaca kalena markaad ka eegto waa hay madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo wa waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada in wakti la siiyo saraakiisha fursad iyo wakti ay ku shaqeeyaan la siiyo oo ay ku amnigaasi long term ama wakti waktigii fog ay maaragtay istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo waxoo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda macuu uu sheegay dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay sida oo hadda janaalada dhowaan la magacaabay isbedelkii dhowaan ay dowladda ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhammaystiran oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay iyadoo islamarkaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa wakti iyo waxaa ku baxaya ma aragtay efforts fara badan waxaa loo baahan yahay in wakti la siiyo marka hore aada looga fiirsado qofka la magacaabayo marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii waayo waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa doodda si aysan usii dheeraanin waxaan rabay inaan siiyo kornel cabdi maxamed dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay ay xukunka qabatay wa waa la helaa taas alxamdulilahi weliba bishu markay dhammaato iyadoon dhammaanin baa la helaa wixii ay ugu tala gashay dawladdu oo ogunadaha mushaarkii raashinkiisii idaansi waa waa la helaa ciidamadu way helaan intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay taas iyada aaminsanaysa waa oqaywa waayo marka barnaamijka waan soo gabagabaynaya haddaab ku siiyo adigaba kugu bilaabo kornel cabdi maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan taliyayaal ahaan maxaad taladood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka soomaaliyeedba dadka soomaaliyeed aan ku horumar dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay raadiso lashaqay ay ka go-naato la shaqaynta ciidamada iyo hay-adaha amniga taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo noloshoo dhan ay ku imaantaa waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaan ku rahdaay ay ku imaanaysaa inay gacmaha isqabsadaan ciidamada amxayadaha amniga iyo shacabku iyo bulshooyinka soomaaliyeed taasaan soo jeedinaya dhan kale dawladdu waxa weeye way og tahay wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhiman ay soo dhamaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballan qaaday ee looga sugo insha allahu tacaala wax badanna soo way samaysay wixii kalena inay israacsato oo dawladda ay ku talagasho in ay u dhamaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saanideed ee ka dhiman waay waayo sheekh ibraahim nadaara maxaad ku talin lahayd gebagabadii
waad mahadsan tahay waxaan rabaa intaanan talada garin laba qodob oo haddaay ta-an ilaaa inaan ku daro oo ahayd natiijadii xarbul cisaabaadka ama dagaalkan ku dhafo ka dhaqaaqda ah aan isleeyahay babedelkan ciidamada madaxda iyo wasiirada iyo adi wixii laama amniba khuseeya natiijada ugu dambaysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed leanna haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waktiguu dheeraado dhiigbax dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed intaba la daalo daal baa imaanaya marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo lanidol mandate buu leeyahay qoladaana mandate ma leh waktina kuma socdo marka waana waxa ugu weyn ay oga dan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istaraatiijiyadii awal ku degsanayd iyo qorshihii aalahayd oo dhan aad dib ugu noqoto sanad walba si waktiga marka dambena uu kaaga dhamaado haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed ijiid aan ku jiida gacmo daalis iyo wakti dheeraada marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran waxaan yawmiga dhacaayo weligood way soo socdeen muddadii tobankii sano hadda u dambaysay wayna sii socon doonaan rotini baa la yidhaahdaa rootiniyaadku inaan waktiga lagu lumin ee wakti faraaq lahoo gaar ahoo lagu fekero istaraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fog intaba leh cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fekerayay iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fekero leanna marka istaraatiijiyada ciidan la diyaarinayo owhaam wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqicana ku fasiro waaqicna uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaallo dhibaato badanna ay taalo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda marka in maskax fiyow lagu fekero la fadhiisto xaaladda jirta caqabadaha wax walba la diyaariyo caqabadii markii la helo oo tashkhiis lagu sameeyo la baaro iyo dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la cilaajiyana markaasay imaan kartaa laakiin rootinigan haddii la dhex doodo oo marna xamaasad ku qaado marna niyad jab marna aad qosasho marna aad ooyso marna aad baan isku akriso waktigunbaa kaa lumaya intaasaan ku talina waaye cornel macow
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka soomaaliyeed oo waxgaradka aad ay u necab yihiin waxa corruptionka la yidhaahdo ama musuq maasuqa cadowga aan la dagaalamayna argagixisada waxaa ka xun corruptionka ka xun wa waayo ciidankii dhaqaaqi lahaa oo maaragtay dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka dawladdana haddeertaan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aada ayaan maaragtay dad dadka soomaaliyeed iyo ciidankabay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo dadka mas-uuliyadda ay u dhiibaayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maarata ay u diyaar garoobaan waxaa jira masal dhahayo oo oo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran haddii uu ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacda aada dabooli weyso taasi waxa waa waa bilowgii fashilka waa inaad shaqadaas kaga tagto marka dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed waxaa la dilaya waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalin kasta hantidoodii iyo guryahoodii la qarxinayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dawladda bas aysan ka sugin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooniya u heli lahayn waayo hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi taladaada ugu dambeysa waa mahadsan tahay dawladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo wakti badan runtii oo amniga ahna ma jiro sababtoo ah ciidamadan amisom weligood ma joogi doonaan oo waktigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlaya marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amisom hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in al-shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto iyo in haddee amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dawlad keliya ma sugi karto runtii iyo ciidamada keliya ma sugi karaan amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga soomaaliyeed marka shacbiga soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dawladda madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo markii la doortay iyo haddana inay si taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan ay la shaqeeyaan taas ayaana ku imaan karta runtii amni waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida danab oo kale oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen aadna waa loo runtii loogu bogay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen marka waxaa loo baahanya tiradaas in la kordhiyo iyadana intaasaan ku talin lahaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cabdi maxamed dile korneyl cabdulaahi cali macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga iyo sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaan jira al-shabaab balse ka soo goostay ururkaasi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
haaruun macruuf iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka aanu intaasi ku dhaafno jaamaco dhinacayga fadhiya aan weydiiya jaamac haye yaa falastiin hadda bal aanu aadno bariga africa inta ka tagno koonfurta africa wararka ka imaanaya dalka koonfur africa ayaa sheegayay in weli halkaasi ay kasii socdaan boobka lagu hayo goobaha ganacsi ay leeyihiin dadka ajanabiga ah oo ay soomaalidu ku jirto maanta ayaa ilaa iyo siddeed dukaan oo ay leeyihiin soomaali etoobiyaan iyo bangaladesh lagu balaqaystay meel boqol iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada capetown qaar ka mid a ganacsatadii hantidooda lagu boobay toddobaadkan magaalada soweeto ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya inay cadaadis ku saarto xukuumadda koonfur africa sidii ay wax uga qaban lahayd dhaca iyo burburinta lagu geysanaya ganacsigooda dhinaca kalena dowladda koonfur africa ayaa sheegtay in ilaa shan iyo toban ruux loo soo xiray eedeymo la xiriira boobka iyo dil halkaasi ka dhacay jacfar kuukaay ayaa warbixintan inoo haya maaha weerarkii ugu horreeyey oo lagu boobo hanti ay soomaaliya ku leedahay waddanka koonfur afrika sida ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay rumaysan yihiinna ma noqonayo kii ugu dambeeyey haddii aanay helin cid si adag xuquuqdooda ugu doodaa sida uu ii sheegay ibraahim aadan madkuus oo ka mid a ganacsatadii weerarkii arbacada ku xoola beeshay magaalada suweeto waxaa ku yiilay boqolaal meherada ah oo ay soomaaliyi leeyihiin arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran waxaa lagu qiyaasay hantida halkaa lagu boobay boqolaal kun oo dollar
kolley magaalada uu weerarka ka dhacay sumeeta liiraa waa location weyn ee maaragtay boqolaal boqolaal baa ku taalla oo maaragtay soomaali ah haddaysan kumanaan la dhihi karin ma meel ilaa hadda waxaa jirta heetaa aan la gaarin meelna waa la boobay meelna dukaaminkii waa lasoo raray ilaa caawa sidaan hadda warka ku helayo inkastoo aniga hadda aan magaalada ka maqanahay naftikeyga meel oo maaragtay location aan jiro saan warka ku helayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa ma fahamtay ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dowladda south africa waxa ay tilmaameen inaanay wax fara ilaa iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo arrintan ayaa ugu dambayn siyaasad dabada la gashay maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay dowladduna ay cod ka doonayso dadka ku dhaqan aagga weerarka lagu ekeeyey waa kan mar kale madkuus socda oo dagaal ah oo maanta socda ma jiraan kolley dawladani haw hadday doonayso inay xakamayso way xakameyn kartaa ilan waa dawladii dhan laakiin sidaad ogsoon tahay wadanka koonfur africa ee doorasha ku kusoo socotay doorashadaas la-aligeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay faragistaan oo arrimaha foranki waxaana ay ka hadlaan marka maaragtay kolley wax hadda socdaa dawladda dhaqdhaaqa hadda ay sameynayso male ma fahamti inkastoo jaaliyadda soomaalida koonfur afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabin in ay miradhal noqdaan kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii soomaalida laga boobay lagu caymiyo haddana ma jiro xusulduub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda soomaaliya iyo safaaraddeeda dalkaasi ku taalla sida uu goordhoweydii sheegay ibraahim aadan madkuus oo ka mid a ganacsatada la boobay kolley waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda soomaaliya ay cadaadis ku saarayso dowladda koonfur afrika ma jiraan qof walba qofkiisa isagaa wax ka dhigta dowladda soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya ayagaana matelo kolley anaga shacbigii baa nahay ayagana dowladdii waaye waxaan ka codsan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan oo xoog badan ay ay ay ay u galaan marka laga soo tago hantida soomaalida koonfur afrika maalgashiga ku samaysatay oo si joogto u eg loo boobo waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen soomaali aad u badan ayaa maalgashatay waddanka koonfur afrika halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn ku meel dhexaada iyo ganacsi yaryar waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taalla oo soomaaliya aanay meherad ku lahayn
wallaahi soomaalida horta ee labaad soddonkii sano ugu dambeeya waddanka way maalgashanayeen hantidooda hanti lasoo koobi kara ma ahan waddankan horta waa waddan baahad weyn location ama magaalo ama meel aad tagtoo soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto ma fahamtay marka hantida soomaali ay ku leedahay koonfur africa hanti lasoo koobi kara maaha waa dadka koowaad mas labaad oo wadankan ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba marka hantidooda waa nooca soomaalida inkastoo burcadda iyo qaar ka mida dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan soomaalida haddana waxaa muuqata in baayac mushtarkoodu uu maalinba tan ka dambaysa sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruuftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo warbixinta aa nooga diyaariyey duruufadaha adag ee ganacsatada soomaalida iyo ajaanibta ka haysta koonfur africa dhegeystayaal aanu jaleecna dhankii heesaha heestii cosab iyo codad ka baxsan xasan aadan samatar iyo saare axmed allah u naxariiste isma camal naqaanee cududeyda sii daa allaha u naxariista saare axmed jaamac waxaa heestaa cosab kula luqaynaya xasan aadan samatar iyadaa ayaana dhegaystayaal idaacadda iyadii fiidnimo u dambaysay tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh